بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa cajaladii shan iyo labaatanaad ee sirada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyh waxaan inoo soo jeedinayaa halkan sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
madiine gudaheeda wuxuu nabigu iclaamiyey masiir caama waana ka qur-aanka ilahay ku sheegayo ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi istaqaltum ilى اlard araditum bilxayaati اdunya min alaakhira fama mataacu lxayaati اdunya fi laakhirati ila qaliil ilahi war kuwa iimaanka laga helayo maxaa idinku dhacaya haddii laydin idhahdo infiruu fi sabiili اllah ilahay jidkiisa usoo baxa maxaad dhulka isugu cusulaynaysaan isugu nabaysaan ba ilahay leeya ma nolosha adduunyo ayaa ka jeceshiin oo aa ka raalli tihiin aakhira aad dhaafsateen warta adduunyo wax nafo ay leedahay ma jirto baa la yidhi subxaana watacaala mujaahid baa wuxuu leeyahay tabuk ayaa aayaadkani kusoo degeen markii hadhkii iyo nimcada la haystay oo dadka ay ku cuslaatay inay baxaan ayaa ilahay leeyahy subxaana watacaala meeshana meel laysku naba maahan soo baxa bale ilahay wuxuu inoo tilmaamay in reer madiine dhammaantood a la yidhi soo baxa oo layidhi infiruu khifaafan watiqaalan wajaahidu biamwaalikum ilah yidhi soo baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culus si walba ku soo baxa shaab iyo sheekh iyo hani iyo faqiirba soo dareera wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili illah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waana ka alla ku tilmaamaya subxaana watacaala munaafiqiintu markii ay rabeen haswadan inay ka harhadhaan ilaahay waa kale haddii meeshii hunguri u ahaan lahaa ama safar yaroo fududba markiiba wax laga soo qaadanayo u ahaan lahaa marka hore kusoo wada dhinacyaa ay ahay ee markay arkeen meesha la tegayana inay fogtay oo ugu yaraan dee sideed boqol oo kilomitiro dhadhow inay tahay meesha loo lugeynaya waktiga la soconaya inuu xagaa yahay oo wakti cadceed kuleylow yahay nimanka lagu socdaa inay tahay dawladdii dunida ugu xoog badnayd waktigaa oo romaniska dawladda ahayda dunida ugu xooga weynayd inay tahay oo aanay ahayn yani reer yaro xola laga soo qaadayo ama dagaal yaro laga soo gelayo markaas dabaday gejinayaano dibbay su nabayaan ba ilahay leeya marka ilahay le law kaana caradan qariiban wasafaran qaasidan latabacuuk ba ilahay walakin bacudat calayhim ashuqa wasayaxlifuuna billahi low istatacna lakharajna macakum yuhlikuuna anfusahum wallahu yaclamu inahum lakaadibuun waxay leeyihin ba ilahay hadday ahaan lahayd ba ilahay yidhi waxoogaa adduun yaroo halkan laga soo dhufanayo ama safar yaroo dhowa iska kaa wada raaci lahaayeen ba ilahay yidhi laakiin markii ay meeshu ku fogaatay ee dhibtu muuqatay ayay been ku wada dhaaranayaan haddaanu awooddo oo ku raaci lahayn munaafiqiinta intii ugu badnayd markaasi waa hadheen reer baadiyaha wixii aan diin fiican haysanina waa iska hadheen saxaabadana intii cudurdaarka lahayd ee acdaarta sharcigaa lahayd ee ilaahay uu ka dhigay jihaadka waa hadheen iyo saddex nin oo kaleo saxaabada ka mid a ayaa iyaguna maalinta tan dhibtani ku dhacdo hadhay mu'miniintii iimaanku dhabka ahaa maadaama safarkuna uu fog yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa caado u ahaan jirtay safaradiisa gaar ahaan uu dagaalada ku gelayo tawriya buu samayn jiray ma cadayn jirin inta badan si cad uma tilmaami jirin laakiin maanta dee safarku waa sideeddaa boqolo kilomitir dhadhow dawladda lala dagaalamaya waa sii weynay waxa la yidhi markaasi wuu sheegay nebigu xagu u socdo iyo waxa loo socdaba soo diyaar garooba baa layihi nin walaba waxaad soo qaadan karta iyo waxaad soo heli kartaba usoo diyaar garooba sida xadiiskii saxiixulbukhaariga uu tilmaamayo markii uu muslimiintii ama dadkii iimaanku dhabta ka aha uu nabigu yiri soo baxana waa loo soo degdegay saxaabadii rasmiga ahayd ilaa iyo xataa kuwu qaab uu yidhi hara ay hari waayeen waxaad ka garan kartaa caliy bn abi aalib masalan ayuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam adigu dumarkii carruurtaan sanadka kugu reebaya oo la sii joog wuxuu yihi wuu ka cadhooday cali ama wuu yani reerka in lagu reebo reeraha uu madiine sii joogo muu jeclaysan cadhab ahe dabeetna wuxu uhi ya rasuul allahi takhlifni fi nisaai wasibyaan ma dumar iyo carruur baana la sii joogaa jihaadkana waa ka soo hara nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ama tarda an takuna minii bimanzilati haaruna min muusa gayra anahu laa nabiya bacdi xadiiskii bukhaari siduu sheegay iyo muslimba waar miyaasa raalli ku ahayn buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam inaad aniga iga joogto halkii nebi haaruun nebi muuse uu ka joogay aniga laakiin nebi igama dambeeye yani nebinimada heli maysid laakiin sidii haaruun uu nebi muuse ula socday inaad ila socoto miyaad jeclayn oo haaruunba waa kii nebi muuse kaga sii tegey maxay reer banu israaiil ee tegey ana adaa kaaga sii tegaya reerka ee sii joog buu nebigu le alayhi salaatu wasalaam yani waxaad arkaysaa dadka asxaabu alcaqiidada rasmiga ah inaanay ku farxaynin midhaha iyo hadhka iyo waxaan ku had inaanay ku farxaynin inay ka doorbidayaan cadceeda iyo kulaylka iyo jihaadkaasi iyo ilaahay dartii in loo haraado waxaad ka garan kartaa abu khaytama alansaari saxaabiga la yidhaahdaa ayaa waxaa la yidhi markii hore wuu hadhay riwaaya imaamu tabrani uu warinayo oo aan xoog badnayn sanadkeedu iska liito inkastoo xadiidka qaybo ka midi kun aba khaytama xadiidka inta sheegaysa kun aba khaytama faida huwa biabi khaytama faida huwa abu khay faida huwa abu khaytama xadiidka qaybta sheegaysa inkastoo ay kusoo aroortay imaamu muslim fi saxiixi haddana qisada waxaa la yidhahdaa abu khaytama saxaabiga la yidhaahdo dagaalkan markii hore wuu kasoo hadhay waxa la yidhi wuxuaan soo galay buu yidhi xayd dayru lahaa ama beer dabeetana cariish yar ayaa biyo laygu risheeyo hadh leh waxaan arkay bu yidhi haweenaydaydiyo halkan diyaar igu ah dabeetana waxaan idhi bu yidhi wallahi inaanay waxna cadaalad hayn ilaahay rasuulkiisiina inuu kulaylaha iyo ciidaasi maro abu khaysamana meel yaroo cariish yaroo hadh leh inuu islaamtiisii halkaas kala jooga taani cadaalad maaha baan idhi bu yidhi dabeetana waan ka kacay awraan lahaa baan soo fadhiisistay bu yidhi iyo waxoogaa timir aan haystay baan isku soo duday dabeetana ciidankii baan ka daba tegay bu leeyahy ciidankii hore u baxay baan kasii daba caraba markuu ciidanka usoo muuqday ayay dadka yidhaahdeen nabigu alayh salaatu wasalaam ragga wixii maqmaqnaa buu lahaa hebelme hebelme ayay dadkii arkeen isagoo fo awrkiisi meel kasoo midhaamaya markaasaa la yidhi ya rasuul allahi nin baa soo socda qof baa soo socda oo inaga daba yimid nebigu wuxuu yidhi la yidhi kun abakhaytama ilahay iidankiiyo kaasi abukhaytama u noqda abukhaytama noqo ayuu nabigu ku yihi alayhi salaatu wasalaam dabeetana abukhaytama u noqday faida huwa abukhaytama saas muslimo sheegay wuxuu saxaabigu leeyay markaasaa nabiga u imi alayhi salaatu wasalaam oo uu ii duceeyey saxaabadu xataa fuqaradii mu'miniinta ee aan haysanin wixii lagu dagaalgelay waayo dee jihaadka waktigii nabiga alayhi salaatu wasalaam dawladiinta badan dadka may dagaalgelinin ninku isagaa faraskiisa ama awrkiisa ama hubkiisa iyo seeftiisa iyo warmihiisa iyo raashinkiisa iyo wuxuu ku dagaalgelayaba isagaa imanayay askari mushaar la siiyona iska xoogsanaya ma ahayn waxay ahayeen dad naf iyo maalba ku jihaasamaya ila waxaa la idhahdaa culabat bnu zayd nin la odhan jiro lagu tilmaamo albakaain buu kamid ahaa rag laga sheegay inuu ku ducaysanaya allahuma inaka qad amarta biljihaad ilaahay ow waxaad na fartay jihaad baad na fartay waanad noogu baaqday aniguna waxaan ku awoodo oo ku faga jihaadkaasi ma hayo ee waxaan ila ahay ku sadaqadaysanaya dadka muslimiinta ee jihaadka u baxay qof kasta oo muslima oo madlama ii geystay jasadkayga ama cirdagayga ama sharafta qof kastoo muslima ama ay xantay ama izulmiye ama dhib ayaana nacafiyey buu lahaa marka wuu tamar kale soo waayey inkastoo riwaayaadka xadiidku aanay xooganayn shawaahid se loo helheli karo waxoogaa lekin waxaad garan kartaa masalan lakin xaadiista saxiixaba haddaynu soo qaadana ashcariyiinta koodii abu muusa alashcari ayaa u yimi nabiga alayh salaatu wasalaam ashcariyiintu yamaani bay ahaayeen meeshana waxba kuma haysan dabeetana abu muuse utageena waxay dhahdeen or debiga utago waxaad ku tidhaahdaa waxaanu fuullo nasiib abu muuse alashcari baa nabiga u yimi alayh salaatu wasalaam wuxu i waxaanu fuullo nasiib isagoo nabigu cadhaysano hadda ayuu yimi waxaan fuullo nasiib wallahi inaanan ku siinin buu nabigu ku yidhi alayh salaatu wasalaam dabeetana abu muuse alashcari baa iska soo noqday xadiiska bukhaari ku yaala wuxuu u yimi qoladii wuxuu ku yidhi nabigii wuxuu igu yidhi wallahi inaanan ku siinaynin hadhow ayuu haddana bilaal oo dhawr neef oo geela wadaa yimi dabeetana abu muuse u yeedhay wuxuu i abu muuse alashcari waxa ku yeedhaya nabiga calayh salaatu wasalaam waa soo baxay waa u yimi bilaal oo dhawr neef oo geela loo soo iibiyey dabeetana geela kaxaysta la yidho fuula geeli buu soo kaxeeye wuu yimi yaa rasuul allahi soodigii ka dhaartay bay dhahdeen wax ka khayr ma dhaarta buu nabigu ila wax ka khayr badan haddaan arko waan yeelaa yani dhaar igama celiso wax khayr leh waxa khayrka badan labaan yeela kadib ayuu abu muuse alashcari nimankii yamanida geela u keenay dabeetana wuxuu necbaysda u yihi war malaa warkaagii horey been u qaadan doonaan lawadina dee geela u keenay waxaan sidii labada warba inay nebiga kala kulmay cid soo cadaysa ha laygu dara buu yihi ina keena waxay dhahdeen ma waa ku rumaysanaynaa iyo un geelayna si afuulama yeelaya buu yidhi waa in cid ay raacda waa nebigu u tagno calayhi salaatu wasalaam markaasay nebiga u yimaadeen oo u sheegeen uu sheegay inuu ta horena ka dhaartay haddana wax ka khayr badan le inuu arko uu sidoo kan yeelay dadka muslimiinta ah iyo dadkii ducafada ahaa ee iyagu aan dagaalka awoodi karan waxa kaaga filan in ilahay qur-aanka kuwii dee cudurdaarka la siiyey laysa cala ducafaai walaa cala almarda walaa cala aladina laa yajiduna ma yunfiquuna xaraj إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه إن قال النبي قوي من عليه الصلاة والسلام قال نقاط أو نبي قال وحنا دقوق هذا ما هيو تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون إلى إليه شيء iyagoo ilmaynaya buu alla leeyahy subxaana watacaala murugo ay ka murugaysan yihiin inay waayeen jihaadka waxay ku baxsadaan iyo waxay fuulaan qolyaha kan waa kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kuwii dee niyadoodu si fiicnayd ee sidoo kan ku hadhay ina bilmadiinati aqwaama madiine waxa jooga buu nebigu yihi dad maa sirtum masira walaa qatactum waadiya ilaa kanuu macakum dad aydan jid marin waddo aydan goynin dooxa aydan ka tallaabin ilaa iyo way idinla socdeen buu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam maciinay ahaayeen waxay dhahen ya rasuul allah wahum bilmadiina ma iyagoo madiine joogay haddana nala socdaan bay ku yidhahdeen nabiga alayh salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi wahum bilmadiina xabasahum alcudr yani waxa ay jareebayseen mid lamida bay helayeen waayo iyagu ka dhab iyo taacad bay higanay dagaal galaane wax isfuli lahaayeen bay waayeen ama waxay ku jihaadi lahaayeen idan niyadoodaa fiican nabiguna waa ka ku tilmaamayay de qofka geeriyoodo isagoo aan jihaad niyeysan shucba min anifaq inay ku jirto marka niyadoodaasi ka dhabtee hadday wax gacantooda soo geli laha ay ku jihaadtami lahaayeen ayaa ilaahay ajar ku siiyey sidii kii jihaadtamayo kala kacb ibnu malikna waa kii tilmaamayay dee magaaladii madiine kumuu soo hadin bu yidhi munaafiq iyo mid cudurdaar haysta mooyaane iyo saddexdayadii bu yidhi saddexdii nin ee mukhalafaynta ahaa ee ka hadhay saddexdayada iyo munaafiq iyo mid cudurdaar loo qura soo hadhay riwaayadka axaadiista ee ku soo arooray ciidanka kan iyo inta uu leekaa riwaayada daahirkooda aad moodo iska yaro hore imanaya soo arooray masale kacb ibnu malik wuxuu ku tilmaamaya ciidanka muslimiintu aad bay u tiro badnaayeen bu leeyay kitaab ama diiwaan koobaana ma jirin sida xadiiskii bukhaari sheegayo riwaayo kaloo saxiixu muslim ku taalla kacab waa kale yaziiduna calaa casharati alaaf toban kun way ka badnaayeen alxaakim filifiliil waa ka ku tilmaamaya ziyaada calaa talaatiina alfa soddon kun bay ka badnaayeen waana sida ibnu xasm ibnu isxaaq baan leeyahy siduu jasminayo weeyaan waxay culamada qaarkood yidhahdaan waa la ururin karaa riwaayaadkaasi oo dhan oo waaqidi baa wuxuu sheegaya masalan inkasta isagoo daciif yahay waxay wateen buu leeyahay toban kun oo faras dabeetana waxay dhahaen kacb ibnu malik riwaayadda uu leeyahay toban kun bay ka badnaayeen waxa lagu xambaaraya inay tahay fardoolaydoo qura haddii lagu daro mushaadan iyo kuwa lugeynaiyo waxa kan marka la isku daro saasay u tiro badan yihin walidalika waa abu zurca araazi waxaaba laga sheegaa afartan kun iyo wax inay gaadhayeen zayd ibnu saabitna waa ka ku tilmaamaya inay ahaayeen alaaiina alfa markayna waxaasoo riwaayada isku dardarno aklab lmuarikiin waxay ku tilmaamaan inay soddonka kun ahaayeen ciidankaa duruufta aadka wada kusoo baxayna inay ahaayeen nabigu alayhi salaatu wasalaam marka waxa la dhahaa ciidamadiisi waa qayb qaybiyey calamadii iyo liwaagii iyo waxaasi buu ukala dhiidhiibay reer walba calankiisi iyo liwaagii sibuu siiyey saas bay kusoo baxeen waxaa ka hasaamo qura la yidhahdaa saddex nin kacb ibnu malik iyo mararat ibnu rabiic alcamri iyo hilaal ibnu umaya alwaqisi saddexdaa nin oo ansaarta ka mid a saddexda ninba waa saddex nin oo iimaan iyo khayr lagu yaqaano kacb ibnu malik waa nin lagu tilmaamo beder mooyaane in alaaliyo mashaahidii kale ama dagaaladii kale nabiga alayh salaatu wasalaam oo dhan inuu ka qayb galay bal inuu ka qayb galay baycat alcaqaba baycadii labaad ee nebiga ay ansaari heshiiska kula galaya inuu kusoo hijroonayo raggii ka qayb galay buu ahaa laakiin waxay idhaahdeen taswiif buu isticmaalay daraad diyaargaroobi doontaa daraad bixi doontaa awka daraad soo xidhxidhi doontaa sa suu u fudaysanayo isu lahaa nin xoogan baad soo barruun baad ciidanka dababoodi bariibe barri si ay isugu sii dhiibaysay ayuun bay ku gaadho wakti un is arkay isna uu hadhay ciidankiina uu tegay oo aanu gaari karaynin hadkii iyo timirtiina shaydaan uu ku adarkeeyey ama mararat ibnu rabiic iyo hilaal ibnu umaya labada nina iyagu dee bedriyiin baabay ahayn bedr markuu nabigu lahaa alayh salaatu wasalaam reer badan maxaad ka ogtay inay lahayn tutaalacda yii faalu maa shitum raggaasay ku jireen idan saddex nin oo diin lagu tuhunsan yahay ayay haayeen waxaa kaloo hadhay baa la yidhaahdaa dhowr iyo sideetan nin oo kale oo munaafiqiintiiya iyo dhowr iyo sideetan kale ay sheegaan oo asxaabi alacdaar iyo kuwa kana cala kulli xaal waxaan cudurdaar haysan oo saxaabiya oo magaalada madiine ku haray saddexda ninun baa jira inta kale ama waa munaafiq ama waa macduuf ama waa kuwa waxay fulaan waaye iyo kuwan uu nebigu fasaxay ama waa munaafiqiin iyagoo dhuuntay oo is yidhi maanta ciidankaa tirada badan le cidina ku jabi maysa haddaad yaro dhuumato un iska dhuuma waayo soddon kunoo nin meesha maraya waxay tidhahdeen cidina idinma dareemi karayso nabigu alayhi salaatu wasalaam tabuk markuu kusii socdayna waxa la dhaha saxaabadii si wuu tabtabay werme abaarrahan buu yidhi ba la yidhi abaarrahan waa kaltuum ibn xusayn ninkii laodhan jiray alghifari oo reer bani ghifar ah dhowr nin buu dadka weydweydiiyey suuratu tawba ilahi subxaana watacaala nimankan habsaamay iyo waxay u habsaameen waa kasooda ilahay si fiican ugu kala kala tilmaamaya suuradda dhan ee tawba waxaad moodaa ghazwada tan inay aada u kala sharxayso ama ha ahaato jihaadku inuu marka kan fardu cayn ahaa waayo nafiir caama buu ahaa waktiyada jihaadku uu fardu caynka yahayna waxaa kamida markuu imaanku yidhaha dadkao dhan aan soo baxan waa nafiir caama nafiir ilcaamaka waa fardu cayn suuradda waxay kaloo tilmaamaysaa in badan tawbadooda iyo sadaqadooda iyo wuxooda dhan inaan la aqbalaynin dadkaasi biduuni acdaarka ku hadhay suuradda waxaa in badan ilaahay uu ku fasiraya nimanka munaafiqiinta iyo mawaaqiftoda iyo jihaadka dhulkay ka taagnaayeen marka aynu soo duuduubno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi meeshi meeshii tabuk lo odhan jiray khudbad buu jeediyey baa la tilmaama laakiin khudbadaasi ariiq saxiixa kumay sugan kuma sugna waa laga yaabaa weeraha khudbada ku dhex jira qaar kamid a axaadiis nebigu asaxday ama xasana inay yihiin laakin waxay u egtahay bu leya akram diyaal cumar wax uu nin isku ragrakibayo aan hayn khudbada rasmiya oo nebigu jeediyey waxaa la sheegaa tabuk intii uu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam inuu diray khalid ibnu walid iyo koox saxaabada kamid oo dumat aljandal inuu u diray nin kastoo ay mursal curwat ibnu zubayr muraasishiisa ay kamid tahay dabeetana uu soo qabtay isagoo maxbuusa uu keenay uqaydir ibn cabdilmalik alkendiy ninkii la odhan jiray boqorkii meesha ahaa ayaa la soo qabtay isagoo baa la yidhahdaa ugaarsanaya boqorkaasoo ugaarsanayoo xaashiyo tiro badan iyo ciidamo badan wax iska wata ayuu khaalid ibn walid qabtay isaga laftiisii boqorka laftiisii dabeetana waxay sheegeen inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam sulxi inuu la galay inuu jiziye bixiyo waxaa kaloo la sheegaa muslimiintu inay ninkaasi quba yaro uu sitay ninkan oo aad u qurux badnaa bay aad ula yaabeen dabeetana nebigu intu sidaa waagay ninkan maradiisan yara dadku la cajabsan yahay ayuu nebigu wuxu yidhi atacjabuuna min hada makan baa la yaabantiin haa bay yidhaahdeen xadiis ibnu hishaam sanad xasana ku warinaya buu nebigu wuxuu yidhi fawaladii nafsii biyadih lamanaajilu sacd ibnu mucaadin fi ljanna axsanu min hada kana la yaabantiin masarada yaryaran sacd ibnu mucaad ee jannada ayaa ka fiican buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkan waxaa la yidhaha hanaym tiro badanna waa laga soo helay bay sheegaan wallahu aclam waayo riwaayadda hanaymtan tirada badan la sheegaysa ibnulahyaca ku jira ibnulahyacana waa daciif saynu naqaano weliba irsaale wuu ku jira waa xadiis mursala waxaa kaloo la yidhahda nebiga calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari xadiidkiisi ku sugan hadiya inay meesha nebiga ugu timi boqorkii ayla xukumi jiray oo ahayd baqla bayda baqal cad iyo burdayaal ama dhar iyo inuu heshiis la galay jisiye inuu bixiyo marka aynu soo duuduubno riwaayaadku waxay sheegayaan meesha inaan dagaal ka dhicin laakiin boqoradii meelaha joogay gaargaar inay nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiisyo ay ula galeen riwaayaadka qaarkoodna waxabay sheegayaan mar labaad murasala inay dhex martay hiraqal iyo meliku ruum oo mar labaad la diray dixya alkalabi dixya alkirbi mar kale in loo diray saxaabigaasi la odhan jiray sida xadiis musnad imaamu axmed uu warinaya uu sheegayo oo nin saciid ibn abi rashid oo maqbula baa la yidhahda baa la tafaruday yani xadiis xoog badan maaha cumuuman waxaynu leenahay meeshan dagaal kama dhicin laakiin dagaalkani xarbi nafsiyuusna iska aha wax dagaali kama dhicin labaatan habeen ayuu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam baa la yidhahda tabuk qabailkii carbeed ee meesha joogiy waxaasna heshiisya soo wada dhex maray heshiisyaa inay jisye bixinayaan qur-aankana de waa kii aayaadka qur-aan ilaahay sheegaya in lala dagaalamo ilaa inta jizya ka bixinaya can yadi wahum sagiruun tiina way aqbaleen saas buu nebigu alayhi salaatu wasalaam kaga soo noqday markii uu dhexda soo socday akram diyaal cumar wuxuu leeya soo noqodkiiba qisadani dhacday inkastoo sheekha raxiiq almaktuum kale uu ku tilmaamayo waa sii socodkii nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo socday wuxuu soo maray baa la leeyahay ama sii socda haato ama soo socde diyaartii tamuud reer tamuud nimankii hasha ilaahay usoo saaray ee qooqaya kibray ee dabeetana la halaagay wathamuud aladiina jaau sakra bilwaada kuwii ilahay qur-aan ku tilmaamayay meeshii lagu halaagay bay soo mareen dabeetna waxa ladhahaa guryahoodii iyo meelihii bay saxaabada qaar galgaleen markaasuu nebigu ka nahiye wuxuuhi laa tadkuluu masaakin aladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum maa asaabahum ila an takunuu bakiin waa kuwan guryaha kuwa kan xadiidka waa xasan insha allah musnad imaam axmed buu ku yaala guryaha kuwa dulmiga sameeyaha gelina yaydin haleelin wixii iyagaba haleelaya inaad tihiin idinkoo ooyaya mooyaane ee nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii bukhaari sheegay waa ka meesha intuu maradiisi madaxa ku duuftay yidhi ina dedejiyo naga tallaabiyo dooxada nimankan meesha inay degi jireen oo dadka hore inooga tallaabiya buu yidhi uu kasoo tallaabay waxaanu ka reebay saxaabada biyaha ceelkoodana inaan la cabin lagana weysaysanin xoolahana aan cunno laga siisan xataa cajiinadii lagu walaaqday xoolaha siiya buu yidhi ha cunina asxaabu dulmiga meela lama dego dee dhulka gaaleedna in laga hijrooda waa fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ciidamada muslimiinta ay soo socdeen ba waxaa looga dacwooday dadkan muslimiinta ah ee awrtii iyo xoolihii la fuushanaaba aada u jilcay waayo de waa safar aada u dheer baynu sideed boqol oo kilomitr oo sii socod iyo soo socda waa kun iyo lix boqol oo kilomitr socod ku dhadhow meesha la marayaana waxaynu leenahay waa saxaaraha arday waxa waktiga la socdaana waa wakti xagaaya waktigii kulaylku uu ka dhacayay marka xoolihii naftaa isugu timid waxaa la yidhaha nebigu alayh salaatu wasalaam wuu ugu duceeyey xoolihii iyo wixii dabeetana waabay u xoog bateenuno sidii bay ku yaaceen oo alla uu fiicnaysiye subxaana watacaala xadiidka musnad imaamu axmed kusoo arooray ee sanadkiisa xasanka lagu tilmaamayo zawaid bin xabanna insha allah waa ku yaala waxaa weliba dhexda markii la soo socdayna munaafiqiintu waxay isku dayeen inay nebiga alayhi salaatu wasalaam meel tarayaa yaroo tiir taag yaroo cidhiidiya intay fardaha kusoo eriyaan nabiga laga rido calayhi salaatu wasalaam oo ay gooni ula baxaan dabeetna waa la fahmay qoladana waa fashishay mu'aamaradoodaasi magaaladii madiine markii ay soo galeenna waa la soo dhoweeyey nabigu alayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii buu tegey laba ragcadood buu ku tukaday dabeetna dadku halkaa u fadhiistay kadib ayay u yimaadeen nimankii munaafiqiinta iyo dadkii cudur daaranay o dhame koox waliba cudurdaar ay wadaan wixii cudurdaar iyo waliyo bile la marayay nebigu wuu ka aqbalay laakiin saddexdii saxaabi iyagu wax cudurdaara may sheeganin labadii nine badriyiinta ah iyo ninkii bayalcaqaba thaniya ka qayb galay kacab ibnu malik saddexda ahlu iimaanka iyagu wax cudurdaara may sheegin dabeetana xadiiskii dheeraay aynu naqaanay waa kii nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam yaan lala hadlin nimankaasi kontoneeye casho ayaan cidi juuqba u odhanin qofna la hadal waa kii tilmaamayay bal in adeerkay baan saliinna inuu ku aqbalo intan derbi uga dhacay aan utago asalaamu calaykum juuq baa cidi u odhan weyday war ilaah iyo rasuulkiisa inaad jeclayso uma ogeyo cidiba la hadli weyday bale waa kii nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dumarkuna ha ka tagaan odayga ninka weyn buu nebigu markii dambe u ogolaaday inay haweeneeda u shaqshaqayso waa ku yidhi ilaah rasuulkiisa iyo dumarkaan taga adaan furaa mayaan furinay baa la yidhi reerahoodii un ha qabtaan waxba yaydin shaqaynin keligiin yani waxaad tasawurtaa magaalo aad joogto aan qofkaba kula hadlay magaalada geligeedba dadka ku nool mid yar iyo mid weyn iyo mid dhexatoona salaamu calaykum haddaad tidhahdaa inay gabnaa yara dhaqdhaqaajiyeen mayaan xataa maqlayn calaykum asalaamtana in lagu yidhi xabsi ka weyni ma jiro in qof bini aadam oo magaalada joogaba juuq kuwa odhan waayo saxaabada tantaasaa loo go'doomiyey markii ay habsaameen haddana iyagoo cidhiidhiga caynkaa le ku jira ayay maqleen boqoradii romanisku nimanfaa caynkaana kacb ibnu malik oo nin dhalinyaro xoogan oo caynkan oo gabayasirin karayo ayaa maqleen dabeetana fariin buu soo diray nin boqorada kamidi ee uu leeyahay alla kuma badin dhulka dulliga iyo waxa kane soo carar qaxoontinimana ku siinayo meesha iskaga kaalayaan fariin abaa loo soo diray waa kii waraaqdii markuu nin nabtiyaba magaalada yimi ninkaasa la daydayay waa lasoo helay waraaqdii baa loo keenay waraaqdii markaan akriyay buu yidhi saa iyana waaba fitno kale imtixaan kale gaal ku yeerayo kula war ka soo carar meeshan lagugu dulaysanaya wax kuma badin aniga wax walba ku haye tiina intaan googooyey buu leeyahy baan dabka ku riday tanuurka noonfadan iskaga riday buu yidhi iyadana yani dadkan iimaanku ka dhab buu ahaa kaana markay u sabreen ee ay konton maalmood sidaasi ku jireen ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey laleeyahy wacala aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa malja'a min allahi ila ilayh ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إيانا إلهي بقى توبته أقبل صدح سنين وأزواجا عموما هدين قلناه een waxyaabaha ka dhacay runtii waa iska tira badan yihiin laakiin madhadii rakooban haddaan soo tilmaamo waxaa kamid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida salaadii subax ayuu xaajadiisa ku yar habsaamay dabeetana muslimiinta waxaa salaada geliyey sida saxiixu muslimka iyo bukhaariba ku taala cabdiraxmaan ibnu awf ayaa tukiyey nebigaa yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdiraxmaan imaam yahay dabeetana cabdiraxmaan baa dabacay inuu dib uga soo noqdo nebigaa u tilmaamay halkaaga joog dabadiisaanu ku tukaday insha allah cabdiraxmaan ibn awf wuxuu kamid yahay yani raggii nebiga tujiyey ee uu imaamka u noqday waxaanay tilmaamaysaa baa laleeyahay iyagoo imaamkii mafduulka aha uu joogo imaamkii faadilka ahaa isagoo jooga in mafduulka uu tukin karo oo ninka cilmiga badan leh ama aqoonta wax ka dambe ku tukan karay daliilu tahay riwaayadka ama axaadiista kusoo aroortay hoswadan haddaynu wax kasii tiltilmaamno macad ibnu jabal baa nebiga u yimi alayhi salaatu wasalaam xadiidkii musnad imaamu axmedka ku yaala sanadka xasanka alaha sheek ku sheegayo wuxuu weydiiyey camal aan jannada ku galo dabeetana wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamnimada madaxeedu waa shahaadada tiirkay ku taagantayna waa salaad iyo zako fiiqa ugu sarreeyana waa jihaadka buu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ghazwada ta nebiga markii waxaa kaloo la weydiiyey sutrada qofka muslimka hadduu salaad tukanayo waa inuu yeeshaa sutra meel iska banaan inaad ku tukato ma fiicna waa inaad wax yar hortaada dhigata derbi ama ul ama xun inaad taagto sutrada intee in leg baanu ka dhiganaa ba layidhi muakharat raxil ka dhiga buu nabigu yidhi faraska ama kooxan la saaro kooxa xaggiisa dambe intuu dherer leeg iyo in leeg oo kale ka dhigta buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ghazwadan waxyaabaha axkaamta laga soo faa'iday waxaa kamid a markuu nabigu kusii socday marka soo socday maqrib iyo cishe ina wuu jamciyey duhr iyo casarna wuu jamciyey oo jamca buu tukaday labaatan maalmood oo uu joogay meeshaasna salaada wuu qasrinaya baa la ydhahdaa sida ibn xabaan zawaidiis xadiis sanad saxiixa kusoo aroray waxaa kaloo la tilmaama markii uu soo socday nabigu alayh salaatu wasalaam uu soo noqday waadi lqara meel laydhaha markuu marayayna beer bay weydiiyeen ratobkii uu ku yaalo timir ahaan hadhow intay noqonayso dabeetana khasi buu nabigu ku isticmaalay qiyaas intaasaa loo filaya inay noqoto marka masaladaas inay banaan tahay bay tilmaamaysaa waxaa kaloo uu nabigu calayh salaatu wasalaam tilmaamay qarba diyo ku jiray oo laga cabi karayay dabeetana wuxuu u tilmaamay baktiga haragiisu magdintiisu inay u tahay tahaaro dibaaquha yani tahuurha inuu yahay axkaamta intii raswada lagu jiray dhacay waxaa kamid ah laba ninoo saxaabiyiina waxoogaa afkus yaro dhacfo midbaa mid qaninay gacanta markuu qaninay buu gacanta soo dhuftay dabeetana dhool buu kasoo riday kii dhooshaad waa diraamad buu nabigu ku yidhi ninku gacantama afkiisu kuugu dayn lahaa buu ku yidhi saa awrkaad u qaniintay duu iska kaa soo dhufto adiga dhooshaada kaa dhacday waa hadur baa la yidhi oo mag ma lihid waayo de waxba kuguma dhufana wuxunbuu gacantiisu kala hararay kii oo cabanaya yimi oo le dhool baa layga riday dee xaqa la siiyo waa hadur buu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam axkaamta meesha in laga daliishado waxaa kamid ay bacd alculamaa tilmaamaan axaadiistii sheegaya saddex wax ka badan inaan qofka muslimka laga hijroonaynin sabab sharciya hadday jirto sida qoladan kontonka loo tacdiirka lagu siiyo kale inay dhici karto oo jirayntaa ka badan laakiin waa inay noqotaa mid sabab sharciya leh ghazwadani insha allah hadaafteedii caamka ahayd ina way soo gudatay muarikiintu ghazwatu tabuk waxa ka dambeeya sheegaan waa waqaaic waqaaicdaas ama dhacdooyin ay kamid tahay masalan lacaankii dhex maray hawamar alcajalaaniya haweenadiisii oo kale rajmintii masalan la rajmiyey almara alqaamadiya geeridii uu geeriyooday boqorkii muslimka ah ee xabashida ee uu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaat aljinaasa alghaib geeridii ay geeriyootay umu kaltuum oo ah ina nebi maxamed gabadhii labaad ee cismaan ibnu casaan la siiyo iyana ka geeriyootay intuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam geeridii uu geeriyooday habartahii cabdillahi ibnu ubay ibnu suluul waxaa lagu xigsiiya culamada taariikhay ku xigsiiyaan tan waxa weeyaan sanadkii sagaalada hijriyada oo ay ku tilmaamaan culamada taariikhdu caamil wufuud sanadkii wafdiyada yani sanadkan waxa loogu bixiyey sanadka wafdiyada waa sanadkii ku xigay waxaanu idhi sanadkii sideedaad ee hijriyada gebagabadeedii ama ramadaan ayaa maka la furtay kadibna waswat xunayn baa dhacday kadibna dagaaladii kale aynu soo tilmaamnay baa dhacay waxay u ekaatay wakti muslimiinta ay furteen dhulkii carab ama jaziira alcarabiya loohan jiray oo dhan waxaa ku bilaabmay markaasi gabagabadiiba sanadkii sideedaad ilaa sanadka sagaalaad waxaa ku bilaabmay in carabtii dhulalka joogtay oo dham ay islaamto oo qabiil weliba wafdi nabiga usoo diro calayhi salaatu wasalaam culamada taariikhda warisa sida maalan tabaqaat ibn sacad wuxuu warinayaa dhowr iyo lixdan nin ka badan ayaan rajaynaya meelahaas inay gaadhayso tiradu ninta ugu badan le culamada taariikhda qorta markay wufuuddaasi warinayaan waa iska fudaydsadaan dabeetana waxay soo arooriyaan biduuni asaniid iyadoo wax kana daawadan ayay wufuudda intooda ugu tirada badan le soo arooraan laakiin waxaan odhan karnaayo qura waxaan badnayn ayaa waxaa ku soo arooray riwaayaat saxiixa masalan riwaayaadka fiican ee imaam albukhaari uu soo arooriyay waxaa ka mid ah wafdigii tamiim wafdigoodii oo ah nimankii inta badan ay kusoo degtay suurat alxujaraat ee intay dacda guriga nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam halkaa uga dhawaaqay nimankii reer miyiga ahaa ee suuraddaasi ay kusoo degtay wufuudda kale bukaari maala wax ka sugaya waxaa kamid ah wafdiga cabdulqays nimanka la yidhaahdo wafdigoodii oo uu kamid yahay ninkii uu nebigu kulaha calayhi salaatu wasalaam ina fiika khaslatayn yuxibhum allah alxilm walaanah nin kamida odayadii reerkaas alasji alcasri ayaa la yidhahda baa laodhan jiray bay sheegaan ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam adiga hebelow laba sifo ayaad leedahay oo ilaahay jecel yahay labada sifo midi waa dulqaad midina waa deganaanshiye iyo degdeg la-aan labada labadaba ilahay jeceliyay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wufuudda kale ee la tilmaamo waxaa ka mid a wafdigii reer banu xaniifa waa wafdigii uu la socday ninkii laodhan jiray musaylamat alkadaab musaylamihii beenaala ahaa kuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam musaylama waa ninkii nebiga sheegtay reer yamaama markuu wafdigan la socday u nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiistay waan islaamaya laakin bishar adiga dabada arrinka ma yeelanaya anigu adiga dabada aan taladu gacantayda ha kusoo wareegto anigu aan taliyo nebinimadii waxba aniga ikusoo wareegaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi jarida yar ama waxaa la yidhahdaa laan yaroo tibireed buu gacanta ku hayo taa hadduu i weydiista buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ma siiyeen taa hadduu weydiisto wax kala daaya maa siiyeen dabeetana nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fitnada iyo dhibta ka iman doonta ninka kan waa kii xadiiskii riyada ku tilmaamayay waxa ku riyoodayeen laba suwaaro ama laba baahal oo dahabka ama la gashadaa oo dabeetana aad u qurux badan oo aan afufay markii dambe oo dabeetana biday ama se iska baaba'ay waxaa ku taawiiliyey buu ku tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nebiya sheeg sheegtay oo been ahaa midna waxaa laodhan jiray aswad alcansiy oo yemani buu ahaa isaga waxaa filayaa intuu nebigu noolaababa calayhi salaatu wasalaam in la dilay fayruz nin la yidhaahdo meesha ka madaxaabaa dilay ka kalena waa musaylamat alkazaab musaylamana waxaa la dilay waktigii abibakar radia allahu canhu wufuudda kale ay wariyaan ee wax ka sugnaadeen waxaa kamid a waktigii reer najraan najran waa niman yeman qayb kamida degi jiray oo iyagu markaa cristan ahaa nasaara ahaa dabeetana wafdi ay ka tirsanaayeen nin laodhan jiray alcaaqib iyo asayid oo labadii nin ee najran xukumi jiraya oo uu nabigu calayhi salaatu wasalaam islaamnimo ugu yeedhay oo islaamnimadii diiday ama iska soo adkeeyey oo dabeetana nebigu mubahala ugu yeedhay mubahaladu waxa weeyaan banaanka inoo saara ilahay baynu isu maryaynaye keena been sheegaya inaan la halaago nacdar kusoo degto uu dumo dabeetana way aqbaleen markii hore kadibna way ka cabsadeen oo waxay dhahdeen waryaana ninka haddii wuxuu sheegaya laynagu soo dejiyo waa khatare jizyana ogolay bay dhahdeen waxaanu bixinaynaa jizyadii ama gibirkii baanu bixinaynaa ee gibirkaasi hana laga qaado waxaan ugu dartaa nin aamina nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tagay abu cubayda saxaabigii laodhan jiray casharat almubashiriinka kamid ahaa waa kuu nebiguna ku tilmaamaya amiinu hadihi lumma inuu yahay ummadda reer nabi maxamed ninka u ammaano badan ayaan idinku darayaa buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo ah أبا عبيدة إن وفدي خلوك مفصلته إلى آدم وحكسه دكتا آيات القرآن إلى إليه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكن من الممطرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آية كافر الشيطان صلى الله عليه وسلم إنه واحد wufuudda bukhaari wax ka sugay matala waxaa ka mid ah wafdigii ashcariyiinta iyana waa niman reer yaman ah iyo ahlu yamankii kale la socdayba waxaa ka mid ah wafdigii daws waxaa ka mid ah wafdigii tay iyo imaatinkii uu yimi xaatim atai ninkii la odhan jiray cadiy ibn xaatim atai wufuudda wax laga sugo iyaga laftooda waxaa ka mid ah damam ibnu saclaba saxaabiga la odhan jiray oo bani sacd binu bakr ka socday oo nin laba timo aada u badan labu ahaa baa la yidho laba buntimoodoo timoo dhaadheer la samaystay awr isagoo fuushan buu yimi masaajidkii nebiga alayhi salaatu wasalaam hortiisa markaasuu ku darsaday awrkiisii nebigu uu soo galay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu la fadhido deetana wuxuu ku yihi ayukum ibn cabdilmualib indiina waa kee kayn cabdilmualibi nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana bnu cabdilmualib ana ayna cabdilmualib wuxuu yihi muxamed reer cabdilmualib ninka maxamed la yidhaahdaa tahay nebigu nacam buu ku yidhi ninka reermigi wuxuu yidhi ya muxamed inii saa'iluk wa mawlidun calayk maxamed ow waxbaan ku weydiinaya su-aashana waan kugu adkaynaya ee naftaada waxba haka dareeminana waxba dareemi maaya yani su-aalo adag baan ku weydiinaya hay qabanin wax dhibina yay dhicin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi sal camaa badaa lak iweydii wixii kuu muuqda su-aashiisii dhaar buu ka bilaabay markaa unshuduka allah allan kugu dhaariyey buu yidhi ma ilaahay baa kusoo diro imika rasuul baa tahay ayuu kaga bilaabay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allahuma nacam hayo alla igu og inaan alla rasuulkiisii ahay wuxuu ku yidhi war ilaahay baan kugu dhaariyey ma ilaahay wuxuu ku faray inaanu keligii caabudno oo aanan cidna ugu shariig yeelin inaanu ka fogno oo ka tagno sanamada iyo awtaanta iyo waxaanaanu caabudnay aabbayasho caabudi jiray inaanu kaga tagno masaas baa alla kusoo faro walla kugu aabuu yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay markaasi ha allahuma nacam wuxuu waday markaa inuu faraaida islaamka mid mid u weydiiyo ilaahay baan kugu dhaariye ma shan salaadood baa nalagu leeyay oo caynkaasi oo caynkaasiya dabeetana nabigu alayhi salaatu wasalaam ha uu yidhaahdo markii loo dhameeyey ee uu warkii u dhammaaday ayuu wuxuu yihi fa innii ashhadu an laa ilaha illa allah wa anaka cabduhu warasuulu anigu waxaan markhaati ka kacay buu yihi inuu alle keligii allaha xaq lagu caabudaye wixii kasoo hadhay inay baatil yihiin adiguna inaad ilaahay rasuulkiisii tahay waajibaadka aad ii sheegtayna waan gudanaya waxaad iga reebtayna waan ka fogaanaya waxna ku dari maayo intaa aad iminka sheegtay dhaafinna maayo intaana waan fulinaya buu yidhi waxna ka yarayn maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaas hadduu run sheego jannu geli buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam damaam waxaa la yidhahdaa tolkiibuu dib ugu noqday dabeetna waa lagu soo ururo waa la wadayey wuxuu ka bilaabay ba la yidhi laate iyo cuseynu caayo asnaamti ay caabudi jireen dabeetna waxaa lagu yidhi ya damaam ittaqi lbarasa waljuzama waljunuun war damaamow bay yidhahdeen tolkii miyaad baras iyo juzaam inuu kugu dhacay iyo waali iyo miyaad ka cabsanayn markaa asnaamtayada markaa ka hadlaysa laate iyo cusey afkaagu markuu gaadho miyaad ka cabsanayn bay yidhahdeen wuxuu ku yidhi markaa waylaku war hooge xoog baa idiin sugnaaday labada tani wallaahi waxna ma dhibaan waxna ma taraan buu laatiya cuza waxna ma dhibaan waxna ma taraan ilaahayna rasuul buu soo diray kitaabna waa soo dejiyey waxa qurunkaa ku sugnaydeenna waa laydinka kor yeelay oo wax idinka badbaadiya alla keenay aniguna ilaahay baan keligii qiray nebi maxamedna inuu addoonkiisii baan qiray isagaanaan idinka imi wixii uu farayna waan idin farayaa wixii uga reebayna waan idinka reebaya waxaa la yidhaahdaa maalintaasi wixii soo xaadiray nin iyo gabadhitoonna ma joogin ilaa iyo wuu islaamiyey si u wacdinaya damaam dhammaantood tolkii waa islaamiyey baa la yidhaha wixii maalintaasi ugu yimid idan sanadka kani waa sanadka markaas kaga caanbaxay wufuudda waxa loo yaqaano oo wufuud aad u tiro badan nabiga utimi calayhi salaatu wasalaam laakiin markaynu min xayt axaadiis sanadka iyo sixadiisa markaynu eegno ma badna inta sugani laakiin ahlu taariikhku wax aad u tiro badan ayay soo arooriyaan cumuuman waxaanu leenaha waxa ka meeshaasi ka cadun jaziira alcarabiya dadkii ku noolaa inay islaam isu dhiibeen oo dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdinimo loogu wada yimi sanadkaasi wuxuu kaloo nabigu faray calayhi salaatu wasalaam abibakar inuu soo xajo oo dadka muslimiinta ana soo xajisiiyo sanadkii hore nebigu muu xajinin wuu cimraysxuun isagu sanadkii sideedaad ee uu yimi isagu waa cimraysto qura muslimiinta iyo mushrikiinta isku dhex jira oo dee mushrikiintuna dee berigii hore nebi ibraahim diintiisa wixii ka hadhay bay iska sii haysteen iyo wax kale ay ku dhex dareen oo dee sanamcaabud iyo qurungareedha waa la wada xajay iyadoo kooxahaas oo dham wada socdaan laakiin sanadkii sagaalaad buu nebigu soo diray calayhi salaatu wasalaam abubakar oo la faray inuu dadka muslimiinta xajsiiyo abibakar tiro dad ah waxaa la yidhahdaa waaqidi baa la kala noqday waaqidina dee naf badan male markay xagga sanadka noqotee saddex boqol oo saxaabi meelaha dad gaadhayo labaatan neef oo labaatan budno oo la qalayo ayuu kusoo baxay baa la yidhahdaa intii u abibakar xajka u soo socday ayaa waxaa soo degtay suurat baraa bara'atun min allahi warasuuli suuraddaasi baa soo degtay suuratu tawba tawba markay soo degtay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam suuraddii wuxuu akriyay caliy bn abi aalib suuradda qaybteedii hore dabeetna wuxuu hi calow bax maalinta yowmilxajil akbarka maalinta ciidka ciid alaضxaha maalinta la joogo maalintaasi xajka intaa tagto ka iclaami oo dadkoo dhan gaadhsii waa tobanka dilxija waxaanu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam maalinkaasi yani cali buu soo diray waa miirka fariintaasi soo faray laa yuaddi cani ila rajulu min ahli beyti riwaayaabu ibn isxaaq soo arooriya oo sanadkeedu xasanya inkastoo ay mursal tahay maxamed ibn cali albaqir maratiishiisa ay ka mid tahay abibakar oo muslimiintii wado xajkii ku wado markii uu cali arkay ayuu cali wuxuu weydiiyey aamiirun am ma'muurun caliya wadigan iga daba yimiye yani muslimiintu fawdo ma aqoon wax la yidhahdo dad ka socda una aan cidiba ka talini ma jirin muslimiintu cid kastoo meel u baxda cid bay u talin jirtay nabiguna waa ka faray calayhi salaatu wasalaam saddex haddaa ugu baxdaan safar waa in midkii madax noqdaa buu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam fawdo ma jirto wuxuu ku yidhi abibakar markaasi cali ma amiir ma tahay mise ma'muur yani miyaa lagu soo diray adigoo lagu leeyahay adaa ka talinaya dadka safarka oo dhan oo wadanaya mise adigoo lagu talinayo dadka kamid a baad iga daba timi bal ma'muurun maya waxa laysoo diray buu leeya anigoo ma'muura sidii buu cali ku soo raacay waa israaceen abubakarna dadkii ayuu xajka ugu ahaa amiir calina wuxuu ahaa mubaliq nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii lasoo faray ee suuratu baraa uu soo faray dadka gaadhsiinaya koox saxaabada ka midina marka ah cali ayay ku taageeraysay inuu dadka gaadhsiiyo oo waxaa ka mid ahaa abu hurayra baa la yidhaahdaa iyo tufayl ibn camr idusiy addawsi nimankaasaa kamida ba la yidhi nimankii iyaguna de qofba intuu meel istaago qur-aankan dadka sii gaadhsiinayay wuxuu calileyay nabigu calayhi salaatu wasalaam afar shayna wuu igu soo diray laa yadkulu ljanna ilaa nafsun mu'mina dadka inaan ogeysiiyo janno inaanu gelin mu'min mooyaane iyo rasuulkiisa cid rumaysay mooyaane qof kaloo janno gelaya inaanu haba yaraatee jirin iyo walaa yatuufu bilbeyti curyaan kacbada maanta kadib qofkaa weli inaanu ku dawaafi karin nimanka carbeed oo inagii nidhi quraysh baa siyaado sheegata waxay dhahdaan dadkiina waa kusoo dambaabteen markaa ma banaana in dadkiina aad ku dawaaftaan ama waa inaad mar cusub aad quraysh ka haysatay ku dawaaftaan haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah wuxuu calileeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam afar shayna wuu igu soo diray laa yadkulu ljanna ilaa nafsun mu'mina dadka inaan ogeysiiyo janno inaanu gelin mu'min mooyaane iyo rasuulkiisa cid rumaysay mooyaane qof kaloo janno gelaya inaanu haba yaraatee jirin iyo walaa yaquufu bilbeyti curyaan kacbada maanta kadib qofkaa weli inaanu ku dawaafi karin nimanka carbeed oo inagii nidhi quraysh baa siyaado sheegata waxay dhahdaan dadkiina waa kusoo dambaabteen markaa ma banaana in dadkiina aad ku dawaaftaan ama waa inaad mar cusub aad quraysh ka haysatay ku dawaaftaan haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah adaqar aad ku dawaafto oo ku xigto ka ka qaadataa meesha qaarkeed baa la ogolaya bay dhahaen kuwaada ku dawaaf laakiin waa inaad suurtaa markaa muhiima kamaradiis alla xajecla ka yara qabaa inuu tiisa fikira dawaso maha ama inuu mid cusub iibsada ama inuu qolyaha kan mid ka amaahda dee dadka markii nar waayaana markaa intay maradaba u dhixtaan ay iyagoo kaawe markaa dawaafi jiray wuxuu la faray marka laa yaquf bilbayt curyaana qof qaawan lama ogola inuu kaabada dawaafo walaa yaxuju bacda alcaami mushrik islaamnimadiina hadda way xoogaysato waa la iclaaninaya arkaan lislaam cidna looga bixi maayo maanta laga bilaabo kadibna sanadka dambe gaalma soo xaji karo awal gaaliyo muslimba meesha waa la yaacaye waxaa la iclaaniyey maxay sanadkaa wixii laga bilaabo gaal dambe oo xajka imanaya haba yaraatee ma jiro waman kana bayna wa bayna rasuuli llahi sal allahu alayh waali wasalam cahdun facahdu ila muddati ibnu kaiir riwaayada uu soo arorinaya imaamu axmed uu ka soo aroriyey musnadkiisa isnaadka jayidka uu ku sheegay wuxuu ku tilmaamaya inuu yidhina nabigu alayhi salaatu wasalaam ninkii balla nabiga la galayowna ballankaagu waa ilaa waktigiisi suuratu baraa haddee labada ra'yi ee tafsir tabari iyo ibnu kaiir labadooda ra'yi haddaynu soo qaadno baraa ilaahay subxaana watacaala suuraddan markuu soo dejiyey waxa la mamnuucay in mushrik dambe uu iman doono xajka waxaa kaloo la mamnuucay muddadii iska madax banaanayd dadkii mucaahidiinta ahaa ee muddo go-an lahaa muddadooda in la sugo dadkii muddadooda aanay hayru muxadad ahayn ama ajal maxduud oo yaroo kooban lahaa ama buriyey afar bilood in iyaga la sugo ka bilaabmaysa tobanka dilxija oo ku dhammaanaysa markaa tobanka rabiiculawal meelahaasi ku dhammaanaysa ciddii aan ballan balla lahaynna in lala sugo iyaga ashirulxurufku intay ka dhammaanayaan oo markaasi konton casho meelaha wakti gaadhaya nihaayat lmuxaram unbay noqonaysaa waxaana la joogaa dilxija tobankeedii marka hadda labaatanka cadho iyo bisha dambe konton maalmood meelaha wax gaadhaya saas buu ku tegay imaamu tabari wuu rajaxaya imaam ibnu kasiirna isagu waa ku tilmaamaya ciddii ballan lahaydna ballankiisii ma balad walaw zaada cala arbacati ashhur baa ka batee ciddii aan ballankiisu wakti lahaynna afar bilood in lagu soo koobo ciddii ballankiisu afar bilood ka yaraydna ila aqala min arbacati ashhur min yawmi tajiil isagana inuu kooxdaasi raaco cala kuli xaal aaraada culamada ee aayaadka sida loo tafsiraya si kasta isu khilaafsanaatee waxa weeyaan in wakti loo sameeyo aan wakti mutlaq iska jirin bara'atun min allahi wa rasuli ila aladiina caahadtu min almasjid ila aladiina caahadtu min almushrikiin fasixu fi lardi ilaa aayaadkaasi laga bilaabo waktiga kan wuxuu islaamnimadu soconaysa labaatan iyo laba sannadood dabeetana waxaa la caddeeyey meeshan gaal iyo muslim isku dhex jiraya inaanu jiraynin jaziira alcarabiya kacbadan iyo waxa ku saabsan oo dhammayna dhul muslim tahay xaramna inay tahay bacda caamihim haadana inaan la ogolayn cidiba inay ka timaado dacwadiina waa la sii faafiyey waa la sii ballaadhiyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam wufuudoodu isagoo qura uma imanin isaguna wufuud buu dirayay wufuudu diray marka slam waxaa kamid ah abu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal oo kale labadaba waati yaman loo diray midba qayb yaman kamiduu nebigu u diray waana kii kulahaa yasira walaa taasira bashira walaa tunafira fulaydiya oo dadka adibina u bushaareeya oo hayeeriyana dadka waa kii mucaad nebigu la sii ballamaya calayhi salaatu wasalaam kulahaa duul baad u tegi doontaa ahlu kitaab ah ee markaad u tagto waxa ugu horeeya aad ugu yeedho ha noqoto shahaadada hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg shan salaadood in lagu leeyay hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg in sadaqaad kuwooda wax haysta ka qaadid oo kuwooda aan waxba haysanin aad siiso kana dhowrso xoolahooda kuwa ugu fiican inaad ka gurto iskana ilaali buu nebigu lahaa habaarka ninka la dulmiyey isagii alle waxba uma dhexeeyaan baryadiise iska ilaaliyo cidna ha isku dulminin kadibna khalid bin waliid masalan buu yaman u diray wakti kasii dambeysay caliy bn abi aalib buu u diray cala kulli xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu kala diray wufuud kale sanadkii tobnaad ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam soo xajay xajat lwida aw xijat lwida xajat lwida xajkii gabagabada xajkan markuu nabigu yimi waana xajka ku dhow nabi maxamed xajay calayhi salaatu wasalaam dadkii oo dhan baa soo raacay oo rabay inay ku daydaan oo nabiga la xajaan dilqacda markii ay shan maalmood ka harsanayd buu nabigu ka soo baxay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam madiina waana soo xaj tegey carafo maalintuu taagnaana waa markay kusoo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina ayadaas ilaahay leeyahay maanta diintiin iyo waan idiin dhammaystira nimcadaydiina waa idin taam yeelay islaamnimadana diin ahaan baan raalli idinkaga noqday alla leeyahay subxaana watacaala nabigu alayhi salaatu wasalaam xajkaasi waa kuwa ku lahaa saxaabada khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum wardadow iga qaata xajka maasigtiisa iyo meelaha la tegayo oo dhulka la istaagayo meesha la marayo aniga iga sii barta bu nabigu laha alayhi salaatu wasalaam mujtamac aada u badan oo muslimiinina way soo xajeen xajka kan waa culamada fiqiga iyo culamada xadiidka iyo culamada waa inta ugu badan lekay baabkaas wax kaga qoraan culamada qaarkoodna kutub gaaraba ay u alifeen safarkaas iyo dhulkuu nebigu istaagay qaadkii u xajiyo meeluhu maray kutub gaaraba laga alifay muslimiintuna waa maalinta ugu tirada badnayd ay nebiga soo raaceen calayhi salaatu wasalaam khutab dhowrana khudbado dhowrana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu jeediyey carafo oo kale khudbad buu ka jeediyey ayaamu tashriiqa bartankeedii khutab buu jeedinayay khudabku maalintaa jeediyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa wardadow dhiiggiinna iyo maalkiinna waa xaaraan ba idinka yahay sida maalintii tan maalintiina tan ee bisha tan ee dhulka kan ay xaaraan u tahay yani waa asharulxurum waa ardullahi waa xaramkii baa la joogaa waa maalina ciideed ama carafeed sa kuwaas ay xaaraam idinka yihiin ayay xurmo u leeyahay dhiigga qofka muslimka ah iyo hantidiisuba wax kasta oo jaahiliyadii laysku lahaa waan tuuray bu nabigu yuri alayhi salaatu wasalaam dhiigaan tuuro waxaa ugu horeynaya dhiiggii reerkeega ibnu rabiica ibn alxaaris ribo oo dhan waan daadiyey riba aan tuuro waxa ugu horeynaysa ribadii adeerkay ee cabaas bin cabdilmutalib maanta laga bilaabo waxba kama jirayaan wardadoo dumarka ka cabsada ilahay kaga cabsada dumarka waayo ilahay magaciisa ku banaysateen farjigooda aa ku qaadateen waina lakum calayhina an laa yuiina iyagoo idinkuna waxa iyaga ku leedin inay furaashkiina cid aan ceebtiin ku fadhiisinin hadday si saa sameeyaan darban hayra mubaraxin la samayn karo wuxuu nebigu ka hadlay in kiswo la siiyo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo waxay huwadaanba in la siiyo waxaa idinkaga tegayaa bu nebigu leeyahy shay haddaad qaadataan aniga dabadayaydhan lumin yani khudabkani waxay u ekaayeen kaanima uu nebigu sii dardaarmaya khudbado dardaaran maydhana ayuu nebigu ku hadlay alayh salaatu wasalaam uu leeyahay shay hadda aad aniga dabaday qabsataan aydan weligin lumayn baan idin sheegaya waa ilahay kitaabkiisa maxaa odhanaysaan markaan anigu tago waxaan odhan doonaa waa inta saxaabadana kula ilaahay rasuulkiisii waa na soo gaadhsiiyey diintii oo wixii korkiisa saaraa waa gutay oo waa noo naseexeeyey oo wax allaaliyo wixii alla ku saaray waad kaga gudatay nebigu intuu farta cirka u taago maalintaas buu wuxuu lahaa allahuma fashhad allahuma ashhad allahuma ashhad ilaw markhaati iiga noqo ilaa wixii aad soo fartoo dhan iyo diinti iyo risaaladii o dhan inaan dadka wada sheegay ilaw markhaati iiga noqo khutabka uu maalmaha jeedinay nebigu alayh salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa khudbadu lahaa laa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd wahoy muslimow waniga gadaashay gaalnimaha ku noqonina aa idinku madaxa iska jarjartaan buu nabigu leh alayh salaatu wasalaam kufrigan uu sheegayaa bay culamada idhaha kufri camaliya yani in muslim muslim dila waa kufri camaliya bay leeyihin caqiide yuu ka gaaloobine waa dhaqan gaaleed buu sameeyey qof muslim wuxunbaa dila gaal laakin muslim muslim aan waxba ku lahayn ma dilo saa daraaddeed buu nabigu wuxuu ku khudbadaynaya xajatulwadaa laa tarjicu bacdi kufaara aniga gadaashay gaalnimaha ku noqonayna buu nabigu laha alayh salaatu wasalaam yadribu bacdukum riqaaba bacd oo bakiinba barka kale uu luqunta ka jaro nabigu alayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqday xajka u dhexda soo socdana adiir qum meesha la ydhahdo markuu marayeyna nabigu alayhi salaatu wasalaam wuu hadlay cali buu intuu gacanta qaftay buu uhi man kuntu mawlaa fa caliyun mawlaah ninkanana weli u ahaa cali baa u ah isaguna weli cali buu markaa meeshaasi ku ammaanay waa meesha ay nimankan faafidada la ydhaahdo ama abaarka qabee shiicada la ydhahdo qaar ka mida ay qabsadaan ee ay rabaan inay yidhahdaan markaasuu dardaarmay inuu caali yahay madaxdii ku xigaysay oo muslimiinta caali madax u noqonayo waxii kale madax muslimiinta u noqdo dhabna cali khiyaameeyaan oo abibakar iyo cumar iyo cusmaan iyo khiyaamay ahayd arrinka waxa iska lahaa cali laakiin waa been nimankaasi waxay sheegayan waxba kama jiraan axaadiista way ku asaxday allahuma waali man waalaa wacaadi man caadaa inuu nabigu laha alayh salaatu wasalaam ama axaadiis badan oo masalada ka warramaysa laakiin masalada waxay ku timi sideedba caliyaman buu ka yimi dabeetana niman baa ka cawday askarta ciidankii la socdaya ayaa cabasho ka sheegay oo alaab uu siisiiyo haddana dib uga soo celiyey baa layidhi naaibkiisi alaab uu u qaybiyey ayuu ahla isagu dib uga soo celiyey baa laydhi deetana way cawdeen dabeetana wuxuu damcay inuu nebigu u tilmaamo calayhi salaatu wasalaam cali inuu xaqa ku taagan yahay sida cali yeelay inay tahay sidii xaqa ahayd dabeetana erayada tan buu yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam uu cali ku taageerayay iyana waxay ka dhigeen qadiyad kalaba oo in laga warramayay laakiin waxaan waxba ka jirin dee safarkan noqoshadii uu ka noqdayna wakti aan saddex bilood wada dhammayn culamada qaarna dhowr iyo sideetan ku sheegaan baabuu nebigu sii noolaa markii uu ku laabtay magaaladii maka magaaladii madiine ahaydna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey ciidan cusub oo loo diro nimankii romanska ahaa dhankiisii ciidankaasi wuxuu madax uga dhigay usaamata bnu zayd ciidankii hore ninkii watay zayd ibnu xarisa baa watay ciidankii koowaad ee romanska loo dira baynu leeyahay saddexdii kuna nin ahaa ee saddexda nin madaxda looga kala dhigay ee la yidhi zayd ha xukumo hadduu dhinto jacfar ibn abi talib oo hadduu dhinto cabdullahi ibnu rawaxa uu nebigu yidhi saddexdiiba shahiid ay ku noqdeen ee khalid ibnu walid markaa soo badbaadiya ciidanka qabsaday mar labaad baa meeshii uu ciidan kale nebigu rabaa inuu u diro laakiin ciidankan wuxuu nebigu madax uga dhigay usaamata bnu zayd usaamo oo nin yaroo dhalinyaro sideed iyo toban jir uu ciidankan u dhiibay usaamo oo sideed iyo toban jir ah ayuu ciidan saddex kun oo nin ka kooban baa la yidhaahdaa oo weliba ay ku jiraan saxaabadii waaweynay ciidanka waxaa kamid ahaa baa la yidhahdaa abibakar iyo cumar iyo raggaasaa ku jiray ayaa usaamana madax looga dhigay oo la yidhi usaama idinku dagaaltegaya markaas baabuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam dhowr goor bay nebiga kusoo noqnoqdeen iyagoo usaamo maagayo le inanka yar ragga ha udhiibine dee nin weyn oo mudakara wax kan udhiib saxaabada ku halaabinayaan aw nebiguna leeyahay imaanadii aabbihiiba waa duragtay usaamaan udhiibay uu diiday nebigu alayhi salaatu wasalaam cid kale inuu dhiibo sidii ciidankii markii la ururiyey oo la rabo inuu baxa baa la yidhaahdaa ayaa waxaa dhacay nebiga alayhi salaatu wasalaam bukaankii ku bilaabmay madiin maka markuu ka noqday madiine ku noqday dhowr iyo sideetan casho kadib ayuu xanuunku ku bilaabmay baa lagu tilmaamaa culamada qaarkood waxay sheegaan ama jamaahiirtu waxay u badan yihin inay yidhaahdaan saddex iyo toban casho ayuu xanuunsanayay nebigu alayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban casho laakiin ninka la yidhahdo sulayman ataymi wuxuu jazminayaa xadiis sanadkiisu saxiix yahay oo imaam bayhaqi uu soo saarayo aqram diyaal cumar inaad moodo inuu ra'yigaasi qadimayo toban casho qura inay hayd toban casho keliya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bukay ayankan waa uun wakti aada u yar walidalik maalin isniineed buu nebigu geeriyooday baa layidhi calayhi salaatu wasalaam rabiicu thani ay tahay labayo tobankii rabiiculawal ay tahay gurigii maymuuno isagoo jooga ayuu xanuunku ku bilaabmay nebigu calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo saddex sannadood ayaa waktigaa u dhammaaday culamada qaarkoodna waxay ku tilmaamaan xanuunkani wuxuu ku bilaabmay sanadkii toddobaad ayuu bilowgii ayuu kusoo bilaabmay gaar ahaan fatxo khaybar dabadeed habartii maalintay sumaysay waxa la dhaha sunta habartii ku sumaysay waxbuu ka dareemi jiray habartii yahuudad ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa markuu muddo bukay ee uu kolba yidhaha ayna xaggaan aroorta ahay ayna ana hadan ayna ana hadan buu odhan jiray warbarita haweenkiisii dee habeen walba xataa isagoo buka mu aqbal inuu meel iska jiifso ee intaa la qaadaa buu lahaa ayna ana hadan guriga heblaayadee baan aroorta ku beenina markaasa layidhaha guriga heblaayo waa la geeya markii dambe ayay dumarkiisii waxay aqbaleen in guriga caasho lagu hayo caasho u nabigu aadu jeclaa calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhahdeen guriga caasha ha lagu baxnaaniyo gurigii caasha ayaa la keenay baytu caaisha buu nebigu ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam inuu intuu buko jiifo kii baa la keenay caaisha markaa halkaa ku haysay oo ku akriyaysay macawadataynka walaawadu birabilfalaq iyo birabinaas bay nebiga gacantiisa intay soo qaabdo ku akrido ayay tiisa marmaraysaa iyadoo arkaysa inay teeda ku akrido in tiisu ka baraka badantay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa culamada marka waxay sheegaan maalmahii ugu dambeeyey bay had iyo goor ka warramaan gaar ahaan shantii cashiye ugu dambeysay iyo maalin walba waxa dhacay laakiin markaynu iska soo duuduubno nabigu alayhi salaatu wasalaam waxyaaba waktigan dambe sii dardaar bu ahaa kamid a warwaraaqi keena buu yihi aan kitaab idiin qoraydan lumin aniga dabaday weligiini markii laysiri qalankii iyo waraaqdii iyo wixii wax lagu qorayay doona ayay saxaabada bardiideen oo yidhahdeen waa ka daaya nebiga hadla wakinineen daana waxaa la yidhaha cumar baa wuxuu uhi waar ilaahay kitaabkiisii bada yidhi yaale nebiga hadnibina iska dhacay markaasay murmeen markay ku murmeen arrintiina waxay ku yidhahdeen nebi allo xasbuna kitaab allah dabeetana arrintii markay ku murmeen nebi iska taga buu nebigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam iyagoo u arkayay saxaabada qaarkood inay arrinkan iska tahay un dardaarmo nebigu u dardaarmayo laakiin inuu nebigu culus yahay oo u diidayay inay dhibaan oo le ilahay kitaabkiisiiba way inoo keeno waa yaallaayeen waxba dardaaran kale yaan laynoo qorin ee nebigu calayhi salaatu wasalaam waktiyadaasi ugu sii dambeeyey waxaa la yidhahdaa fatima oo timi markaasuu wax u sheegay markaasay oyday markay oyday buu haddana u yeedhay dabeetana hoos buu wax ugu sheegay markaasay qosashay markii uu nebigu geeriyooday kadib alayhi salaatu wasalaam bay ka waramaysay oo waxaa la yidhi maxay ahayd waxay tihi wuu hoos buu igu sheegay inuu dhimanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana waan ooyey bay leedahay mar labaad buu ii sheegay bay tihi reerkiisa iyo ehelkiisa inaan anigu ugu horeynayo qofka ugu hordhintay ee nebiga la xidhiidha inaan kamid noqonayo markaasaan ku farxay bay leedahay iyadaana ugu geeri xigtay nebiga lix bilood kadib ayay iyana geeriyootay nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo buka maalmihii hore ayuu saxaabada tukinayay laakiin maalmihii dambe marku xanuunku aada ugu sii batay ayuu wuxuu yihi muru ababakra falyusalli binnaas kafara dadka ha tukiyee caaisha markaa ku celcelisay hadalka oo istiri arma aabbaha dadku shu'umaystaan yani waxaa iska dhib badan leh ninkaas yani meeluu fadhihi jiray dadka daba fadhiisato adiga dadku way kubaarsanaya ama adigo wax badan ba dhibin laga yaaba inaad wax wanaagsan ba wado waayo waxaa la dareemaya lagugu qiyaasaya dee qof aanad gaari karin oo kaa fiicnaan badna waxay ka cabsanaysaa caaisha inay dee dadku nebi maxamed ku qiyaasaan oo markay yidhahdaan wallahi halkii nebiga gaari kari waayo oo kale hala yidhaahdo oo markaa dadku shumaystaan markaas bay lahayd ha laga daayo aabahay waxay tihi ilahi rasuulkiisa ababakra rajulun raqiiq ababakar waa nin jilicsan bay tihi daciifu sawt odii jilicsan kasiir ulbuka oo hin badan oo salaad hadduu isu taago codkiisaba cida maqli maysa waa ooyayaa bay leeday markuu qur-aanka akriyo nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuu ku adkaystay wuxuu ku adkaystay abibakar dadka ha tukiyo ilaa uu ka gaarsiiyeyna kuna sawaaxibu yuusuf yuusuf saaxiibadii bati bu haweenku lahaa yani qoladii qaraday yuusuf oo kale qaldi maysaane ha abibakar ha tukiya dadka abibakar waa ummadda muslimiinta nebiga gadaasheed ninkii u khayr badnaa sidii ba abibakar uu ku tukiyey maalin maalmaa kamid a hataa isagoo abibakar tukinayo ayuu nebigu soo baxay iyadoo ay garbahayaan cabaas iyo cali dabeetana dadku tukiyey khudbad buu akriyey khudbadiisa waxaa kamid ahayd fadliga abibakar uu sheegayo nebigu abibakar uu ammaanayey waxaa kaloo khudbadu maalintaa jeediye kamid ahayd inuu nebigu ku yidhi addoon ayaa ilaahay aakhiriya adduunka kala dooransiiyey markaasuu doortay aakhira buu doortay dabeetana abibakar baa ooyey dadkii way la yaabeen war adiga waxa ka ooyinaya waa maxay laakiin waxa abibakar saamayn inuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam naftiisa oo sheegaya cidda wax la dooransiiyeyna inay isaga tahay aakhira cidda dooratayna inay isaga tahay yani inuu geeridiisi ka warramayo bu abibakar fahmay sidii u fahmayna runtii waa ahayd salaad subax dadka kale albaabadoodii masaajidka ufuraayo dhan nabigu wuxuu yihi awda abibakar oo meeshaasi ufuraato waxay yidhahdaan waa iyo amaantii badan ee nabigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ishaara yani uu dadka muslimiinta uu ishaaraya min bacdi inuu abibakar yahay cidda mudan inuu madax ka noqdo laakiin manuu si cadna uma odhan hebel baa idiin ah ee aniga baladay salaadii subax ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sutradii yareyd iska fayday isagoo gurigii caaisha jiifa dabeetana muslimiintu aagay iyagoo sufuuftii ku jira oo abibakar tukinayo wuu dhoola cadeeyo wuu qoslay baa layidhi kaanama yuwadichuhum kaanama uu sii salaamayo kale muslimiintii waxay ku fitnoobi gaadheen baaba layidhi farxaday ku farxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qosalkiisi oo isleeyihin mara uu soo baxayaaba abibakar baa hataa isdabcay inuu safka dib u galo si uu nebigu hore ugu soo maro oo dadka u tukiyo dabeetana wuxuu u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkiisa inuu joogo iyo dadka muslimiinta inay salaadooda dhammaystaan daahina waa la sii daayey kadib buu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam faatima u soo gashay oo le waa kurbaabaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyay allah bahay maxaad dhib haysataa iday ku barooranisay nabiguna u leeyay laysa calaa abika kurbun bacda alyawm aabbaha maanta dabadeed dhibi haleeli mayso uu nabiguna ku leeyay calayhi salaatu wasalaam usaamata bnu zayd baa usoo galay baa la yidhahdaa dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam ishaaro tilmaan buu ugu duceeyey baa la yidhahdaa isagoo aamusan oo codkii uu markaa kasoo bixi waayo hadalkii uu aada ugu xidhmay kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku geeriyooday isagoo halkan ku tirsan oo hadli kari la ayuu soo galay caaisha wiila walaalahayna cabdiraxmaan loodhan jiro caday gacanta ku sita cadaygii bay caaisha ayuu farka ugu ishaara caaisha ka qaaday dabeetana intii u calaalisay nabiga siisay afka u marmarisay waa loo cadeeyey biyo iyo waxoogaa baa lagu sayrsaydhay biyihii isagoo wejiga marmarinaya intuu biyo gacanta geliyo wejiga marinayo nebigu wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmawti lasakaraat ina lilmawti sakaraat nabiga lahaa alayh salaatu wasalaam laa ilaha ila allah geeridu sakaraad iyo dhib bay leedahay buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu sidii wax baxay oo kale u noqday isagoo le maca aladiina anacma allahu calayhim min annabiyiina washuhadaa isagoo le markaasi allahuma fi rafiiqi lacla allahuma fi rafiiqi lacla saas baa nabiga alle subxaana wa tacaala u qabsaday waxaanu ku geeriyooday isagoo dhabta caaisha madaxiisa uu halkaa ugu tiirsan yahay ayay naftu ka baxday goor ama barkad kulula amaba ay hasookar yani harsookara ama ay noqotayba waktii zawaalkii oo adceedba ay weecatay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam naftu ka baxday dabeetana dadkiibaa warkii isgaadgaadsiiyey waxaa soo yimi abibakar oo meel duleedkaa ku maqnaabaa soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam buu madaxa marada uga rogay wuxuu arkay inuu geeriyooday intuu halkaa ka dhunkaday nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ka yimi dabeetana dadkii oo ishaysto nabigu wuu dhintay iyo muu dhiman iyo wuu soo noqonaya oo cali meel seef le cumar seef meel la taagan yahay ole bal waa munaafaqa xuna yidhahda nebi maxamed baa dhintay dadkii way dawakeenba uu leeyahy munaafaqa xuna yidhahda nebigii baa dhintay aan ka maqlo waa soo noqonaya qaar xunu halkan ka buuqayo ole nebigii baa dhintay buu layn doonaa dabeetana ayuu abibakar isa soo taagay abibakar baa markaa khudbad yaroo kooban dadka ujeediyey markay dadkii suwada yimaadeen buu hadlay ama bacd man kana minkum yacbudu muxamada faina muxamadan qad maat khudbadaas u jeediyey wardadow ninkii nebi maxamed caabudi jirowna nebi maxamed dumay buu ku yidhi ninkii alle caabudi jirowna waman kana minkum yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii ilaahay caabudi jirayna alle waa nooliyay subxaana wa tacaala deetana wuxuu ku dul akhriyay aayadda qur'aana ilaahay leeyahy wama muxammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi llahu shaakiriin aayaddaas markuu saxaabadii ku akhriyey ayaa la wada degay waxaa la yidhahdaa cumar cagihiisii uu ku taagnaa way hayn kari waayeen baa la yidhahdaa seefta yareed u sitayna waa ka dhacdo hoos buu isaga fadhiistay baa la yidhahdaa cagihiisii baa hayn kari waaye kaanamaa baa la yidhahaa aayaddan aanay horaba umaqan oo kale sidii waxay imika kusoo degtay oo kale ayuun bay ku wada noqotay nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu ku geeriyooday ama alle subxaana wa tacaala uu ku oofsaday intii aan markaasi la aasinna muslimiinta waxay cabaar ku murmeen cabaar rogrogeen cidda madax noqonaysa kadibna waxay doorteen abibakar inuu madaxu noqdo maalin isniineedna waxayd maalintu go-ay dabeetana habeenkii khamiistii soo galaysa rajaynaya inay ahaaseen nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadana xataa waxa ladhaha furaadaa bay ugu tukadeen kolka hore ragga ku tukaday dabeetana caruurta dabeetana dumarka qaba inkaasi ugu tukadeen godki waxaana lagu aasay halkii uu yaalay waayo ahlu saxaaba baa wuxuu tilmaamay markii la isweydiiyey haddaynu ku aasna nebi waliba nebigu wuxuu yihi ambiyadu halkay naftu kaga baxdaa lagu aasa axadu saxaaba markaa intu freshkii naftu kaga baxday kor u qaaday ayuu halkii u qoday gurigii caaisha ay lahayd markaas baa lagu aasay imikana masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey markii la weyneeyey ayuu gurigii soo galay ee looguma talagelin nebiga lagu dhex aaso masaajidka lagu dhex aasa ma ahayn guri way ku xigay masaajidka ayaa halkii ay naftu kaga baxday baa lagu aasay oqankii caaisha ay lahayd kadibna beri dambey muslimiinta masaajidka ku yaraaday u baahdeen inay weyneeyaan waa la weyneeyey saasbuu kusoo galay masaajidka imika uu kaga mid yahay xawaashi nabigu alayh salaatu wasalaam laakiin gaar waa ta looga xidhay si aan u noqonin insha allahu tacaala siradaynu akhriyaynay oo inta ugu badan laynu ka faaidaysanay doctor akram diya ilcumari siiradiisana siira nabawiya saxiixa oo runtii uu in badan dadaalay inuu isku dayo inuu tasxiixiyo kitaabka labaad aynu adeegsanayna oo ahaa raxiiq almaktuum wixii kale aynu adeegsanayna marka ay ahaayeen sunanka iyo zaad المعاد iyo wixii la halmaala laakiin inta ugu badan aynu kitaabkan sare ama kan ku xiga isticmaalaynay maanta intaas baynu ku gebagabaynaynaa wallahu aclam wabilahi tawfiiq شهر الصفان لسني النبي عليه الصلاه والسلام هي خلقات هي اسمها لسني
xabaarada labada markuu dhimanayay firwaani salaatu wasalaam maalmaha ugu dambeeyey nasaarana uu ku dardaarmay waxaa kamid ah laxna allahu alyahuuda wanasaara naswele waa maalmuhu dhiman doona ilaahay yahuudiya nasaare ha nacdaba waxay ka dhigeen qubuurtii ambiyadooda ama kanaashtoodii iyo waxaas bay ka dhigteen meel macaabido ah yani waxay dhiseen xabaalihii nebiyadooda uu ku tilmaamayay idan laa yajuus fi shariica habeen in la dhinto geligeyda xabaal waxay dhahdaan culamadu isku hayaan miyaa la tasniiminaya miyaa la yara kuusaya ciiddan si loo arko mise dhulka lala simaya labadaa ra'yaaba culamadu kala qabaan in dhulka lala simo sideeda loo daayo iyo ciidda yaraynu tuule ama dhagax yaraynu saarsaaray sidaa laga dhigo calaa kulli xaal sida ugu badan ee la ogolyay intaa yar inay ka dheeraata wixii ka dheeri waa xoolo la lumiyey allahu aclam ilaahay ka abaalmariyo walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil sida waafiga ah inoogu soo gudbiyey muxaadaraadka ku saabsanaa siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh qabrigii nebiga mar haddii aan la dhisin axan iyo fidana aan loo samaynin waxaa muuqataa in cid kasta oo samaysaa ay ku soconayso dariiq aanu nebigu jegin caleyhi salaatu wasalaam cajaladahan nooca codka oo ka kooban shan iyo labaatan cajaladood iyo sagaal cajaladood oo iyagu ah fidowga waxa aad kala xidhiiri karaysaan tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama alxuseyn islami stereo and bookshop hargeysa cajaladan qaybaha ka haray waxaanu idinku doobi doonaa qayb ka mid ah muxaadaradii la ohan jiray jiila saxaaba raqam waaxid oo horey inoogu soo jeediyey sheekh mustafe الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور